halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan kusoo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka caruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn kusoo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta dhegaysi wacan
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaasha hawada nagala xiriiray kusoo dhowaada barnaamij cusub oo aan uga magac darnay kulanka waalidiinta waa barnaamij toddobaadla ah oo aad ka heli doontaan talooyin ku aadan sidii aad waalid ahaan carruurtaada u heli lahaayeen barbaarin wanaagsan magacaygu waa cabdi axmed waxaan ahay aabe saddex carruur ah leh dhammaantoodna da'doodu ka yar tahay siddeed sano barnaamijkan iyo kuwa xigaba waxaan la kulmi doonaa waalidiin dadka xanaaneeya carruurta khubarrada ku takhasusay barbaarinta carruurta macallimiinta dhakhaatiirta iyo waxgarad kaleba si aan u ogaado jawaabaha su'aalaha ugu ad adag dhanka barbaarinta carruurta sida maxaan samayn karaa si carruurtayda ay u bartaan xushmadda iyo dhaqanka wanaagsan sideen u edbiya carruurtayda haddii ay qalad sameeyaan waa maxay cunnada wanaagsan ee habboon in da'yarta la siiyo iyo weliba sideen ula tacaali karaa dhaqamada carruurtayda yaryar waxaad naga maqashaan dalalka kenya soomaaliya jibuuti iyo etoobiya waxaan idinka doonaynaa inaad nala soo xiriirtaan tusaale waxaad rabtaa inaad weydiiso su'aal khubarrada halkan aan kula kulanno miseba waxaad haysaa talo caawin karayso waalidiinta kula midka ah mar walba waxaad ogaataa in kani uu yahay kulanka waalidiinta waxaad nagala soo xiriiri kartaan oo aad fariimaha watsapka noogu soo diri kartaan nambarka ah plus labo shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal waxaad sidoo kale nagala soo xiriiri kartaan facebook ciwaankayagana waxaa weeye kulanka waalidiinta inta aanan barnaamijka horey usii galin intiina carruurta yaryar haysataa waxaad dhegaysi gaara u lahaataan barnaamijka kan xiga oo loogu magacdaray sesami sheko sheko dhabti waa barnaamij xiiso badan oo leh madadaalo iyo weliba qaybo waxbarasho oo taxano ah waa sida tan oo kale haddaba ma ogtihiin in xalwad soomaaliga laga sameeyo siddeed waxyaalood oo kala duwan sida sokorta burka subaga biyaha haylka ranjiga cuntada iyo jawska haddaan isla wada shaqayno oo uu qof walbana shay keeno si sahlan ayaan u samayn karnaa xalwadda aniga waxaan keenayaa saankooraya boor mahadsanid baar ana waxaan keenayaa subag iyo saliid talow ilma muxuu keenaa haa ilma wuxuu keenayaa biyo anigana waxaan kaloo keenayaa ranjiga cuntada si wanaagsan runtii waa barnaamij xiiso badan leh sida aniguba aan maqlay hamoogaan inaad la dhegaysato carruurtaada wuxuuna bilaabmayaa markuu barnaamijkan dhammaado waa tahay haddaba aan ku bilaawnay barnaamijka kulanka waalidiinta maanta ee waxaana soo ururinay aragtiyo dadweynaha ku kala nool dalalka kenya soomaaliya etoobiya iyo jibuuti waxaana weydiinay carruurta yaryar maanta maxay kaga duwan yihiin kuwa sabanadii hore dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaanba waxayna ku jawaabeen sida tan magaciidda waa nuur abikir oo joogo nairobi caruurta simani caruurta hadda joogo waxay ugu duwan yihiin markii la akhlaaq ahaan caruurta hadda la joogo luuqadada ay ka tageenba wax luuqada aqaana maaha magacaygu waa amran cumar cabdi cusmaan waxay kaga gedisan yihiin kuwii hore iyo kuwan marka la eego kuwii horea ka maqal dhawaa kuwii hore may arki jirin waxyaaba ay ku mashquulaan waxay isku maaweeliyaan kuwa laakiin maaweeladii tv ha noqoto internet ha noqoto ama mobil isticmaal ha noqoto ama waxay doona noqoto waxyaaba badan bay ku isticmaalaan kuwii hore laakiin may haysanin waxaasoo dhan xagga marka la eego xagga maqalka iyaga kaga dhawaa kuwan laakiin iyagaa isku mashquuleeba adigii u yeedhayaabaan lagu joojinayninba waa laiska sii socdaa ama hebelow adigoo lababa qof kalena la hadlay sidoo kale lagaa dhigaya horta waxaa weeye ilmo walba waalidkiisa ilmihiisa suu ka dhigo unbuu noqotaa hadday hadda tahay iyo hadday dhaqan hore tahayba laakiin dhaqankii hore oo soomaalida waxa weye aad bay u ixtiraameen waxaa laga yaabaa qof weyn hadduu soo maro meeshu yira war waxaa iska daaya in ilmuhu joogsada laakiin maanta markaa tira war waxaan iska daaya in adiga cay lagugu bilaabo ayaybay jirtaa marka waxa weye horta taas waxaa weeye aad baa moogtay taas de moogtay carruurta yaryar moogtay dhibaato weyn taa ugu haysata waayo aloo waalid hadda haddaan hado ilmo yar isdilay war iska daaya haddaan hado isdilina ama iscaayina ama hooyadaa waxaa ku sabay isaga uy tiraahid mid ilaahay u naxariista mahe waxaa laga yaabaa inay adigii kusii maagaan baa laga yaba adigii aflagaado kuu geystaa waa aragtiyo wanaagsan oo dad badan ay jawaab u heli waayeen si aan su'aalaha iyo kuwo kaleba jawaab uga helno waxaan waraysi la yeelanay maxamuud axmed muuse oo ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo taariikhda soomaalida kusoo dhowaa barnaamijka maanta aan ku horayno maxaa kaaga bax fikradaha kala duwan ee waalidiinta aynu soo waraysannay cabdi axmed marka hore waa ku salaamayaa salaan kadib waan dhegeystay walaal raayo ururinta markaasi bulshada soomaaliyeed qaybo ka mid ah waa ku taageersanaya runtii berigii hore markaynu eegno bulshada soomaaliyeed waxa weeye madax meel ka sarraysa oo la salaaxaa ma jirto waalidiintu ama odayaashu waxay ahaayeen hormuudka ama waxaweye kurka bulshada soomaaliyeed ay ahaayeen waalidkuna uu ka saxag jirayba hadda waxaa meesha ka baxday xushmaddii iyo ixtiraamkii waalidka loo hayay waa maxay dhaqankii hore wanaagsanaa ee aan lagu arkin caruurta maalmahan dambe waa mahadsantahay cabdi runtii dhaqankii wanaagsanaa markaynu soo qaadano de hadda wuu wanaagsan yahay waan haysanaa dhaqankeenii laakiinse waxaad moodaa waxyaaba fara badan oo dadkii hore ay haysteen oo kuwan dambe ayna haynin tusaale ahaan luqadda oo kale markaan soo qaadano luqaddu waxa weye waa furaha keliya dhaqanku uu leeyahy ilmihii haddii afkii soomaaliga uunan haysanin waxaa halkaasi ka soo baxaya in total waxa weye sidii dharka uga dhex baxayo sidii qof qaawan oo kale ayuu hadda ilmihii nin soomaaliga u yahay waaye maxaa sababay in carruurta maanta ay lumiyaan dhaqankii suubanaa ee bulshadeenna soomaaliyeed caanka ku ahayd
waxyaaba badan baa sababay waata koowaado waxa weeye isbeddel dhankii deegaanka ku yimid waxay noqdeen dad waxa weeye magaaloobay maadaama magaalo ay soo galeen dhaqankii waxa weeye wuu milmay oo waxa dad kalaa markaas waxa weye soo galay oo dhaqan magaalo baa meeshii ka yimid oo xagna kii baadiyaha baadiyaha ka wata xagna ka wata kii magaalada oo dad kaloo waxa weeye awl hore ayna cayaalkii hore la noolaan jirin ayaa de hadda ay la noolyihin sida tusaale ahaan oo kale soomaalida kale waxaan soo qaadan karaa dhanka ganacsi oo kale waxay xiriir la lahaayeen dadka carabta ah dadkiiba waxa weeye ayaan isdhex galnay magaaladii markaa nimid marka waxaa kaloo iyadana saameyn weyn ku yeeshay dhanka diinta carabtii saas waxa weeye markaa ku soo degeen oo dadka isdhexgal ay ku yimaadeen marka waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxaynu odhan karaa burbur ku yimid markaa jumhuuriyaddii laysku oran jiray magaalada koonfur iyo waqooyi oo burburtay iyaduna oo dadkii markaas waxa weeye ay ka soo hayaameen ilaa ay galeen magaranaysa ii sheeg caalamka meel kasta ay tegeen irbad bad ku dhacday oo kale ayay hadda yihiin marka runtii dee ilaahay baa u muqan marka muhiimad intee la eg ayay leedahay in carruurta yaryar la baro dhaqanka wanaagsan runtii marka arrin la rabo waxa weeye in wax laga qabto waxa la eegaa ubaxaa la eegaa ama bilowga ayaa la eegaa marka runtii waan hoos laga soo bilaabaa kow waxa weeye waan guriga laga bilaaba guriga waa inu noqdaa guri markaasi dhaqan uu ka muuqdo dhaqan soomaaliyeed waa in horta kow gurigu lahaada waa in labada waalid ay yihiin laba waalid oo iyagu markaasi dhaqankii yaqaana runtii way joogaan ilaa hadda waxa weeye hooyooyinkaas iyo aabayaasha aan tilmaamaya guryaheenni way noo joogaan bulshadana waxa weeye waxay markaasi ay kusoo kordhiyeen ubad dhaqankii haystaa laakiinse dhanka kale waxaa jira waalid isagu markaasi dhaqankii aan haynin oo aan waxba ka aqoonin halka filim waxa weeye ay u daarayaan ilmaha oo ay kaga tagayaan o ku aamusinayaan ama moobeelka inta u dhiibto ay isaga jeedinayso si waxa weeye ay hawsheeda kala qabsato marka arrimahaas waxay keeneen in ilmihii markaa uu ku barbaaro wax cusub oo waxa weeye aanu markaasu garanayn iyay mas-uuliyaddiisa tahay in carruurta ay fahmaan dhaqankoodii hore ee wanaagsanaa mas-uuliyadda labaanu qaybinaynaa waa kow waxa weye waa waalidka marka labaad waxaa iskale cidda markaasi waxa weye bulshadaas waxa weeye indheer aqoon-yahan u ah ama indheer garad u ah ama odayaal u ah haddii ay noqoto kuwa waxa weeye maamul ku jira iyo kuwo kaleba laakiinse waxa weeye asaliyan waa in waxa weye waalidku noqdaa waalid isagu markaasi yaqaano dhaqan oo tarbiyadda waxa weeye ilmaha inta uu dhabta ku jiro waxa weeye ama uu dhabaqa yahay ilaa inta waxa weeye uu tafta hooyada haysto inuu ka soo baxo hagaag marka sidee waalidiinta u soo nooleyn karaan dhaqankii ka lumay owlaaddooda islamarkaana ugu barbaarin karaan dhaqanka suuban gacmood jirba wax ku gooyaan baa layidhi waxaa loo baahanya waalidku in iyagu laftigooda ay iska warhayaan soomaalidu dhaqan fiican bay leedahay waawaa dee inta badan waadiga war maxaad sheegtay waad maqlaysaa mar kasta waxa weeye soomaalida isu timaado hebelow maxaad sheegtay waa waa dad waxa weye mar aad xagga iska warhaynta is-og marka hooyooyinka iyo aabayaashba way iska warhayaan keliya waxaa ka maqan uun in ay samaystaan barnaamij wakhtigooda ay siiyaan waayo culays si kaloo fara badan baa saaran dhankii waxa weye noloshaa saaran ilmaha siduu ku korin lahaa siduu ku barbaarin lahaa laakiinse haddii ay samaysan lahaayeen wakhti uu waalid kasta uu gelin lahaa bal inuu waxa weye ilmihiisaas waxa weye ula soo fadhiisto oo uu la sheekaysto oo bal maanta weydiiyo maxaad qabatay maxaad samaysay sheekooyinkii waxa weye magaranaysaa taariikhyii hore uuga soo sheekeeyo uu la saaxiibo ilmihiisii waa waa very important soomaali haddaan nahay waalidiintu waa isu taga sheekaysta soo kala taga laakiinse haddii ilmihii ilmihiina guriga kaga soo tegayaan marka haddii ilmihi isu keeni lahaayeen oo halkaa ugu wada sheekayn lahaayeen waxay noqon lahaayeen bulsho markaasi is-og oo maasha allah wax way wada socota waa tahay iminkana bal aan eegno su-aalaha qaar ka mid ah waalidiintu ayna soo weydiiyeen waxaana mar kale ka jawaabi doono maxamuud axmed muuse cabdifataax axmed oo jooga magaalada nairobi waxa uu weydiinayaa sidee carruurta loola tacaali karaa si uu uga suuleen dhaqankooda aada buu mahadsan yahay runtii waxaa loo baahan yahay caruurta si dhaqankooda ayna uga suulin laba arrimood waa in marka guriga ay joogaanna waxa weeye dhaqankii lagu hayo oo inta badan waxa weeye waalidka waxa weeye ay magarasa gacanta ku hayaan marka ay bannaanka u baxaan oo waxa weeye iskuulaad ay galaanna waa in waxa weye iskuulkii ay ka helaan dhaqankoodii tusaale ahaan hadda markaynu aragno ardayda waxa weye soomaaliyeed ee iskuulaadka dhiganaysa hadda halka aan joogno oo kale way adag tahay waxa weye dhaqankoodii ma helaan iskuulaadka waxa weye hadda magaalada nairobi oo kale hadda aan joogno ad igu wareysanayso caruurtu haba yaraatee waxay naga tagaan lixda iyo barka subaxnimo waxayna nagu soo noqdaan shanta iyo barka galabnimo markaan dib waxa weeye aan isu wareysanana waxay noo sheegayaanuun in intaas waxay baranayeen kumana jirto wax la dhaho waxa weeye culture haddii laga tegi waayo maadada waxa weye i din diiniga irida aya waxa weye ay qaataan marka haba yaraatee dhaqankii meesha ma yeelo waxaana loo baahan yahay iskuulaadkii loogu daro si waxa weye dhaqanka xaggana ay ka helaan xaggana ay ka helaan ugu dambeyn ridwaan axmed oo jigjiga jooga wuxuu leeyahay waxaad malaysaabay in waalidiinta ayba u dhadhaqaaqin arrinkan oo mas-uuliyadba isaga saarin inay baraan dhaqanka suuban caruurtooda marka adigu ma la qabtaa fikirka walaalkaa isagu jigjiga jooga su-aashaas waxa weeye aragtidaas hadda uu soo gudbi anuu lama qabo runtii ummadda soomaaliyeed ilaa hadda waa ummad ishaysata si kasta ee u burburtay haddana meesha keliya ilaa hadda waxa weye ay kasii nooshahay waa dhaqankii wey marka anu fikradaas lama qabo waalidku waxa weye ilaa hadda waxa weye ilmihiisa xilbuu iska saaraa de sideedabana waxa weye dad islaamaa nahay dhaqankeenu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu ku salaysan yahay diinta buu ku salaysan yahay marka runtii waalidku ilaa hadda kaalintoodii ama doorkooda waa ciyaarayaan intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijka maanta ee kulanka waalidiinta ha ilaawina in carruurtii inaad u diyaargaraysaan barnaamijka sesami sheeko sheeko oo kan xiga aad iyo aad baad u mahadsan tihiin dhegaysiga barnaamijka iyo sida aad su'aalaha nooga soo gudbiseenba inta aanan barnaamijka gabagabayn waatan eedu abyan iyo xikmaddeeda maanta soomaalidu waxay ku mahmahdaa wax la dhalay iyo dhul ayaa loo marti yahay waalidnimaduna waa xil weyn oo haddii aad carruurtaada dhaqanka wanaagsan ku barbaariso adigunbaa u aayaya sida xikmadda maahmaahda maanta ka muuqatana wax la dhalay iyo dhul baa loo marti yahay dabcan iyaga ayuunbaynu maanta wixii ayn gashanno berito dib uga helaynaa martina u nahay ee waalidiinay fiiro gaara ayn u yeelanno si aynu berri ugu ayno awlaadeenna ilaa iyo barnaamijka kan xiga waxaan idin leenahay nabadgelyo
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada carruurta ee sisimi sheeko sheeko waana kan ee dhegaysi wacan
seetiin saaxiibayaal haddaba innagoo wada jira aan go'aansanno ciddii keeni lahayd waxa laga sameeya xalwadda haddaba ma ogtiin in xalwad soomaaliga laga sameeyo siddeed waxyaalood oo kala duwan sida sokorta burka subaka biyaha haylka ranjiga cuntada iyo jawska haddaan isla wada shaqayno oo uu qof walbana shay keeno si sahlan ayaan u samayn karnaa xalwadda aniga waxaan keenayaa saankoor iyo boor mahadsanid baar anna waxaan keenayaa subag iyo saliid talow elma muxuu keenaa haa elma wuxuu keenayaa biyo anigana waxaan kaloo keenayaa ranjiga cuntada si wanaagsan kulligiin waxaad ballan qaateen in qof walba uu keeni doono wixii loo tiray allah jawskii wax dhiba malahan saaxiibayaal labada saaray aniga igu haleeya haddaba si aynu isugu qasno waxaynu u baahannahay madiibad iyo qaadooyin waxaan anigu sidoo kale keenayaa qaadooyinka hagaag ilmuna wuxuu keenayaa madiibad hagaag haddaba ina marya aynu keenne qof walba iyo wixii looga baahan yahay haddaba saaxiibayaal fal nuucaaya ayaad iska kaashateen idinka iyo saaxiibadiin
anigii saaxiibaday waxaan ka kaashanaa walaaliga dugsiga nagala soo diro anigii saaxiibaday waxaan ka wada qayb qaadanaa waxba dugsiga ka dhacaya anigii saaxiibaday waxaan iska kaashanaa dugsiga inaan ka beerno ubaxyo anigii saaxiibaday waxaan iska kaashanaa wala ciyaarnaa ciyaarta ay ay si aan oga badino hablaha kale
ina mariya saaxiibayaal diyaar ayaynu hubinaa inaan samayno xalwada haye qof walba miiskaa soo saaray wixii loo diray waxkana anigu waan keenay rinjigii cuntada
haye aan kulligeen wada dhignaa halkan
alla ma sugi karo intaan isku qasaya horta yaa laga sugayay madiibadii iyo qaadooyinkii
sidii aan balan qaadayba waxay ahayd inaan keeno qaadooyinka waana kuwan oo waan keenay
madiibadii elmo waxa uu soo ilaaway madiibadii runtii elmo ula kacimo uusan samayn ee wuu soo ilaaway allah runtii waan ka xumahay iga raalli ahaaba allah elma wadajir markaan wax u qabsanayno kulligeen waa inu isku duubnaan qof walbana waa inuu tiisa ka soo baxaa haddii qof inaga mida doorkiisa uu ka soo bixi waayo waxay inugu adkaanaysaa inaan gaarno yoolkeenna haa waad saxan tahay biko ma xasuusataa maalin aan dugsiga wada hadnay oo aan soo ilaabay buwaagtaydii haa wayna ku adkayd inaan gaarno yoolkii aan lahayn waayo waxaan soo ilaawna buugaagtii dugsiga ee aan wax ku baran lahayn keliya waxaan haysanay qalimaan iyo waraaqo laakiin saasoo ay tahay waynu xalinay waxaana ku guulaysanay inaan saaxiibadan u qorno waraaqo
haa runtii biku waad saxan tahay wada shaqaynta waxa ay ka dhexaysaa kooxda oo dhan qof walbana waa inu ka soo baxo doorkiisa elmo waa fahmay elmo waa uu ka xun yahay inuu soo ilaaway madiibadii elmo hadda ayuu rabaa inuu keeno madiibadii elmo sug bal fikrad ayaan hayaaya ka warram haddii aan guriga elmo iyo aadno oo aan halkaa xalwada ku samayno waa fikrad aad wanaagsan
isuga isuga isuga saaxiibayaal elmo su'aal ayuu u hayaa erni erni erni iska warran elmo maxaa kaa caawiya maanta erni elmo waxa uu rabaa inuu ogaado sida ay carruurtu wadajir wax ugu wada qabtaan wah waa runtii aad ayaan uga helay su'aashan haddabaan idiin raadiyo jawaabta su'aashan waa idin salaamay saaxiibayaal waxaan rabaa inaan su'aal weydiiyo wiilasha iyo gabdhaha ku ciyaaraya beertan dhexdeeda waa idin salaamay waxaan ahay erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko erni soo dhowow magacaygu waa mahdi anigana waa raxmo magacaygu erni anigana waxaa lay dhahaa hanab waa ku faraxsanahay la kulankiina waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su'aal sidee baad si wada jira shaqo ugu wada qabataan idinka iyo saaxiibadiin erni mar waxaad jirtay anigee saaxiibaday aan rabno ciyaar ina u soo bandhigno waalidiintayada kadib anigu wax soo habeeyey goobtii lagu soo bandhigi lahaa saaxiibkeen wuxuu keenay dharkii lagu jeli lahaa saaxiibkee kalena durbaanku inoo garaacayay run ahaantii waxaa soo bandhignay ciyaar aad u qurux badan wah waah waa si wanaagsan in la ysu yimaado oo wakhti farxadle la wada qaato taas laftigeedu waa wada shaqayn hay adiguna raxma eerni maalinkii ciidda anigiyo walaalkay waxaan doonaynay inaan hagaajinno qololkeenna hooyadeenna aad ugu farxinno kadib anigu waxaan hagaajiyey sariirihii qololkeenna isaguna wuxuu kala guray alaabtii wah waa shaqo wanaagsan si wacanoo wada jira ayaad u wada shaqayseen haya adiguna hanad erni maalin maalimaha ka mid ah aniyo saaxiibkay waxaan rabnay inaan shimbir buul u dhisno kadib anigu waxaan keenay kartoon isaguna wuxuu keenay duntii buulka lagu soo laadlaadin lahaa markii aan soo laadlaadinay kadibna waxaan aragnay shimbiro badan oo gelaya buulkii si wanaagsan runtii waxaan hubaa inay shimbiruhu aad u farxeen waana ku mahadsantiin adiga iyo saaxiibadaaba dhammaantiin waa mahadsantiin maadaama ay iga jawaabteen su'aalahaygii una wada shaqayseen si wada jira idinka iyo saaxiibadiinba
waalim salaamin saaxiibayaal waa mar kale yaanigu ah abi iyo xarafkeenni maanta ka soo dhowaada xarafkeenna maanta xarafkeenna maantana waa ja oo loogu dhawaaqo ja haddaba saaxiibayaal ma taqaanaan xaraf ka bilowda ja haa ja sida jaranjaro saaxiibayaal waa naga intaa xarafkeenni maanta oo ahaa jaa waxaana idiin soo jeedinaysaa anigoo ah abi kulanti dambe oo xiiso leh
ja ja sida jiko fariid elmo haa sida janno haddaba maxaa kaloo ka bilowda xarafka ja haa ja jaakada ayaa ka bilaabmata xarafka ja waa eray muhiima waayo elma waxa uu adeegsadaa marka uu doonayo waalidkiis inuu u sheego inuu dareemayo dhaxan maanta elma wuxuu bartay erayo cusub waxna wuu kororsaday haa elma si wanaagsan ayaa labadeennuba wax u baranay haddaba waa markiinnii saaxiibayaal ee maxaa kaloo ka bilowda xarafka ja
waan idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhawaada ciyaarteenii beert ciyaarteena maanta waa isdhegaysiga iyo wada hadlidda aad ayaan u jeclahay ciyaartan waxaynana baraysaa qaabkii aan u dhagaysan lahayn markay saaxiibadeen hadlayaan iyo qaabkii aan ula hadli lahayn saaxiibadeen wadashaqayntu waxay u baahan tahay isdhegaysi iyo inaynu wax isku sheegno sawmaha saaxiibayaal haa beert haddaba aynu bilowno si fiican ii dhagaysta may maqashaan haa waan ku maqalnaa codkaaguu beeryahay fariido si fiican ayaad ii dhagaysateen waxaan u hadlay si hoosa marna si sare haddana waa inaan kor u hadlaa may maqashaan saaxiibayaal haa waan ku maqalnaa beert gudaha ku jirnaa codkaagan uu dheer yahay fariido hadda aan sii wadano may maqashaan saaxiibayaal haa waa ku maqalnaa laakiin weli codkaaga hoos ayaad u dhigaysaa sa si fiican ayaad ii dhagaysateen waxaan u hadlayay si kor ah inagoon gudaha ku jirna marka waa inaan si aayar u hadalnaa markaan gudaha ku jirno may maqashaan saaxiibayaal haa waa ku maqalnaa laakiin weli codkaaga hoos ayaad u dhigaysaa hadda waan kala baranay markaan kor u hadlayno iyo markaan hoos u hadlayno sidee bay saaxiibadeen inoo maqli karaan si sahlanna inoogu fahmi karaan laakiin sidee beerti waa inaynu u hadalnaa midmid si saaxiibadeen inoo maqlaan waxa aan sheegayno una fahmaan mahadsanid beert fariido wadashaqayntu waxayna bartay sidaan u dhagaysan lahayn saaxiibadeen iyo sidaan u hadli lahayn tani waxay kor u qaadaysaa wadashaqaynteenna waad ku mahadsantihin saaxiibayaal sidaad ila ciyaarteen
waan idin salaamay carruure waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idinku luuqayn doonaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa wax wada qabsiga iyo wada shaqaynta markaan wada shaqayno maal baan helnaa markaan wada shaqayno muruq baan yeelannaa midigtuba miciin maleh hadday bidixdu maqan tahay waa laba mataanoo hawsha maamulaaye marka layskaashaada meel sare la gaara la gaara la gaara
waan idin salaamay waa mar kale yaabiyo tiradeenni maanta tiradeenna maantana waa shan haddaba la tiriya inta jeer ay bikuutur baan ka garaacayso laba saddex afar shan si wanaagsan haddaba imse jeer ayaad maqasheen dabaqa durbaanka bikuu haa waxay ahayd shan jeer tiradeenna maantana waa shan haye saaxiibayaal ma maqasheen tirada maanta waa shan haddaba aan wada tirinno ilaa shan kow laba saddex afar shan kow laba saddex afar shan fariida saaxiibayaal mahadsanid adiguna bikuu jir ayaan wax wada samaynay xarafka maanta waxa uu ahaa jaja sida jaranjara
maxay ahayd tiradeena maanta haa waxay ahayd nambar shan waad mahadsantihiin maadaama aad nagala qayb qaadateen barnaamijkeena sisimi sheeko sheeko waa inayo kulanti dambe oo xiise leh iyo barnaamijkeena sisimi sheeko sheeko
naseexada maanta waad salaaman tihiin waalidiinta waad ku mahadsan tihiin keenitaanka carruurtiinna goobtan sisami sheeko sheeko maanta waxaynu barannay muhiimadda wada shaqaynta kolka guryaha la joogo iyo dibaddaba waxaan sidoo kale barannay muhiimadda uu isdhegaysigu leeyahay qaabka hadalka marka aad joogto debadda marka aad joogto gudaha iyo marka aad joogto bannaanka kala tasho cunugaaga waxyaabaha aad iska kaashan kartaan amaba aad ka wada shaqayn kartaan ee guriga tusaale ahaan kacaawinta layliga kacaawinta layliga casharada bugaagta guriga taalla oo meel fiican lagu hagaajiyo si uu guriga qaabkiisa u qurux badnaado oo uu nadiif u ahaado wada dhagaysashada barnaamijyo sida sisimi sheeko sheeko oo kale iyo waxbarashada oo laga wada tashto wada shaqayntu waa xirfad muhiim ah oo qiimo leh waa inaynuna mar walba iscaawinaa marka ayn guriga joogno iyo marka ayn dugsiga joogno iyo marka ayn shaqada joognaba carruurta qaaliga ahow maxaa ka mid ah howlaha aad saaxiibadiin la samaysaan naga soo waca nambarkeenna watsapka nalana soo wadaaga naga soo waca nambarka watsapka nogana soo jawaaba su'aashan wixii tale iyo tusaale ahna noogu soo hagaajiye lambarkaas sidoo kale waxaad ka daawan kartaan barnaamijkan sisami sheeko sheeko telefishinada goobjoog iyo hon cable t v ameerika hawdiyo hadaatayo guridu kunta waan ku mari lahaa